habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeeda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo talaadaha bisha janaayo waa kow iyo soddon sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya sahre ciidla nuuriyo anigoo ah falastiin axmed iimaan idaacaddeena fiidnimona waxaad ku maqli doontaan saamaynta abaaraha ku sii fidaya gobollo badan oo dalka ka tirsan
saabka xoolaha wixii yaraa oo naqi ku da'ay waa xoolihii eberay ka baxeen waxay cunayaan ma laha hadda waxay u baahan yihiin gargaar xoolaha iyo dadka ba'a in la helo oo loo loo helo biidhaamin
waxaa kaloo aannu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dadka u xayiran go'aanka qaxootiga ee madaxweyne donald trump
wax kasta waa usoo dhammaadeen wax kasta dadku waxa waaye markay maraykanka aadayaan stebyo badan bay soo maraan oo baaritaan ah oo interview iyo iyo caafimaad iyo wax walba isugu jiraan dad waxaa jira maaragtay toban sano shan iyo toban sano dad sugaayey dad waxaa jira maaragtay siddeed sano dad sagaal sano sugaayey wax badan bay isugu jiraan dadku
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka saacado kadib markii uu shaqada ka eriyay madaxweyne trump kusumihii xeerilaaliyaha guud ee maraykanka sally yates oo u hoggaansami weyda amarka uu trump kusoo rogay qaxootiga ayaa ninka booskeeda lagu bedelay waxa uu ku amray waaxda cadaaladda maraykanka inay difaacaan amarada madaxweynaha trump ayaa si kumeel gaar ah u magacaabay dana dana bonet inuu noqdo xeerilaaliyaha kumeel gaarka ah inta uu golaha sanadka si rasmi ah uga aqbalaya ninka uu trump u magacaabo xeerilaaliyaha guud jeff sessions xalay ayay ahayd markii uu madaxweyne trump si deg dega xilkii uga qaaday kusimaha xeerilaaliyaha guud ee maraykanka sally yates oo qareenada waaxda cadaaladda u sheegtay inaanay difaacin go-aanka madaxweynaha war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in sally yates oo ka tirsan maamulkii madaxweyne obama ay ku gaftay wasaaradda garsoorka kadib markii ay diiday inay meel mariso sharci loogu talagalay inuu difaaco dalkan maraykanka go-aanka trump ee uu dalka maraykanka kaga mamnuucayo muwaadiniinta dalalka soomaaliya syriya iiraan yemen libiya iyo suudaan iyo ciraaq ayaa abuuray cara xoogan waxaana la filayaa in maxkamadda laga diiwaan geliyo codsiyo amarkaasi looga laabanayo wadamada xubnaha ka midowda yurub ayaa soo dhaweeyay in dalka morocco uu dib ugu soo laabto ururka aldhaaden raallihaada dhegeystayaal wadamada xubnaha ka midowda afrika ayaa soo dhaweeyey in dalka morocco uu dib ugu soo laabtay ururka midowda afrika oo ka maqnaa in ka badan soddon sannadood inkastoo aanay howlahaasi si sahlan kusoo dhammaanin haddana hogaamiyeyaasha afrika ayaa sheegay in midnimada qaaradu ay aada ugu muhiimsan tahay caqabad kasta oo ka jirta dhexdooda gaar ahaana xilligan oo dunida isbedelo xoogani ka socdaan dalka morocco ayaa ka baxay midowda afrika sanadkii kii xilligaasi oo ururka midowda afrika uu aqoonsaday madax banaanida dhulka saxaraha bare oo muran ka taagnaa marookana ay sii waday sheegashadeeda dhulkaasi qeybta bari ee saxaraha halka saxaraha qeybtiisa galbeedna ay kasii mid ahayd midowda afrika madaxweynaha dalkaasi senegal makisal ayaa ka hadlay shirkii wadamada afrika waxaana uu sheegay in qaaraddu ay tahay sidii qoys oo kale sidaasi daraaddeedna khilaafka jira loo baahan yahay in lagu xaliyo sidii qoys ahaan suuqyada dalka jabaan ayaa kusoo xirmay hoosudhac maanta oo talaado ah maalin uun kadib markii suuqa wall street uu galay hoosudhicii ugu badnaa ee maalin qura soo wajahda sanadkan nikai ayaa hoos u dhacay hal dhibic toddoba boqolkiiba taasoo ah hoosudhicii ugu weynaa tan iyo markii la doortay madaxweyne donald trump sanadkii hore bishii nofembar suuqyada shiinaha iyo hong kong ayaa loo xiray munaasabada ay dalkaasi leeyihiin ee sanadka cusub saakana waxoogaa waxaa sare u kacay suuqyada yurub suuqyada maraykanka ayaa hoos u dhacay isniintii iyadoo maalgashadayaashuna ay ka baqdin qabaan inay saameyn ku yeelato qorshaha trump sida kumeelgaarka uu uga mamnuucayo toddoba dal oo muslimiintu ay ku badan yihiin suuqa dow jones ee warshadaha ayaa hoos u dhacay kala bar hal boqolkiiba sidoo kalena suuqa kale ee tiknolojiyadda ayaa isna ee s m b ayaa hoos u dhacay kala bar boqolkiiba suuqyada ganacsiga ee maraykanka ayaa sare u kacayay tan iyo markii uu madaxtinimada dalkan ku guuleystay donald trump oo ballan qaaday inuu canshuur dhimis sameyn doono
midowda yurub ayaa cambaareeyay isku dhacyada kasoo cusboonaaday beriga ukrain ee u dhexeeya mucaaradka taabacsan ruushka iyo ciidamada dowladda ukrain waxaanay ugu baaqeen in la joojiyo rabshadaha halkaasi ka aloosan jabhadda mucaaradka ah ee ruushka taabacsan iyo ciidamada dowladda ayaa dagaalkoodu si rasmiya u bilaabmay saddex cisho ka hor balse dagaalkaasi waxa uu ku dhex maray magaalada loo yaqaano afdiifka halkaasi oo si xidhiidha uu dagaalku uga socday isniintii ilaa subaxnimadii saaka oo salaasaha labada dhinacna waxay adeegsanayeen hubka culculus waana dagaalkii ugu cuslaa ee jiidaasi ka dhacay intii lagu guda jiray bishan labada dhinacba waxa ay xaqiijiyeen in ugu yaraan sideed qof ay halkaasi ku dhinteen sideedaasi qof ayaana la sheegay inay ka dhinteen dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington abaaraha iyo aafada ka dhalatay ayaa kusii fidaya gobollo badan oo dalka ah mas-uuliyiinta gobolada koofureed iyo kuwa waqooyi bari waxay ka digayaan in tirada xoolaha dhammaanaya ay sii kordhayso waxaana ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in geeridu ay taabato bini-aadamka ama dadka warbixintan waxaa noo soo diray waxaa noo soo diyaarisay sahre cabdi axmed jiha kastaba dhulka baadiyaha ah soomaaliya waxaa isu yeeray qeeladhaanta reer guuraaga xoolahoodii ay galaafteen abaaraha ba'an ee ka jira soomaaliya waxaa meelaha qaarkood abaarta ka jirta ay keentay barakac xooggan nafaqadarro carruur u geeriyooday iyo xoolo le'day oo deegaanadaasi daadsan meelaha ugu daran ee abaaraha haatan laga soo warinaya waxaa ka mid a gobolka mudug oo barakacayaal xoolo beelay ay gaareen halkaasi yurub cabdulqaadir waxa ay ka mid tahay dadka gurmadka xoolo dhaqatadaasi u fidinaya abaaraha ay xoolahoodii la tageen ee soo degay duleedka magaalada gaalkacyo dadka waxa ugu badan oo haystaa waxa weeye awal xoolo kasanaayeen xoolihii gebi ahaanba way dhaafteen oo way ka dhammaadeen qaar waxaa ku jira aan lahayn ehel magaalo waxay dabka saartaan oo ay shitaan ma haystaan waxay huwadaan oo qarqaryada ay ka huwadaan ma haystaan waxyaabaha aan ay waxay cadaan biyaha oo kaleeta ma haystaan hoy ay ku hoydaanna ma haystaan meeshu waa meel bannaan ah oo aada u qabow oo guryo aysan ka dhisnayn waxyaabaha aan gaarsiinay waxaa ka mid ah raashin aan ka aruurinay xaafadaha ku nool magaalada gaalkacyo oo annagoo gabdhaha is abaabulnay oo arrintaas qeyladaanteeda soo aragnay iyo dadkaas baahiday qabaan baa waxaan go-aan ku gaarnay in qofkii wax sadaqaysanaya magaalada intaan dhex marno xaafadaha aan galno qof koomba beriisa sadaqaysta qof kiila baastaa sadaqaysta qof daahlohowa sadaqaysta qof lacag sadaqaysta markan waa markii ashraadoo aan tagno degaan deegaanka xaarxaa deegaanada gobolka sanaag waxa ay ka mid yihiin meelihii ugu darnaa ee abaarta waxyeeladii ugu horreysa ee soo gaarsiisa lasoo wariyo wakhtigan oo la joogo abaarta ayaa dadka kusii dabadheeraatay kuwooda nugulka ahna way ugu daran yihiin xoolahooda haraadiga ah iyo dadkana waxaa haysta caqabadihii ugu darnaa ee xagga nolosha dhinacyada dhibaatooyinka ay ka taagan tahay waxaa ka mid a xaalado caafimaad darro sida uu leeyahay axmed maxamuud samatar axmed farey oo jooga meel aan sidaasi uga fogeyn degmada baran ee gobolka sanaag dhulakan saddex sannadood sida aad ogtihiin raxmadii ma qaban la sheego waana laga hayaamay haraadka iyo nafaqadarrada iyo cuntola-aanta iyo bukaanka iyo waa abaar iyo xaaladaheed ama ciidamadeedu waa iska garanaysaaniin hadda dadka waxaa bilaabay shuban carruurihii iyo dhammaan ay shubmayaaniin oo carruurtii ubad inta ugu badan carruurta ay tahay shubanku waxyaalahaasaa jira dhibaatadaas faraha badan oo dhinac kasta ah dhinacna aanay ka badbaado qabin baa jirta wax gurmada oo na soo gaadhay oo haddeer la sheego qoliyayow baa adigu xoogaayo biyaayoo kala googo-an dad iska shacaba iyo qolyahay adaa oo magaceedii hay-adda jaddareen ay ka mid tahay iftiin maxamed shire waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta deegaanada abaaraha sida xooggan ay u saameeyeen ee meelaha fogfog ee gobolka bari ee deegaanada puntland dad qararkaa ku dhintay waa jiraan wixii magaalada lala soo gaaray waa laysu gurmaday wixii hayeyba la hayey baa la wadaagay dadku waxay ku dhinteen baadiyaha waxay ku dhinteen ee, maxaan kuu sheegi karaayey dad laga tegey oo qararkaa lagaga tegey oo wax laga gaari waayey oo waxa weeye kollay laba qof baan ogahay anigu wax gurmada oo na soo gaaray ma jiraan niin haba u yaraato hadda waxa weeye baabuurtii baa naga noogsan haddee dadkii dhaqaale ma haysto amaah baa inta u badan lagu dhaamiyaa waa la noogsan yahay qaylo dhallaan badan baanu bixinay abaarta dhinaca koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale koonfurta qaybaheeda kala gedisan waa mid weli dadka deegaanadaasi ku dhaqan reer guuraaga ah ay soo gaarayaan sidaasi si lamida magaalooyinka iyaga oo ula madow xoolihiina ay dhaafeen waxaa dadka soo barakacay carruurtooda ay la ildaran yihiin xanuuno ka dhashay nafaqadarrada haysata iimaan cadow waa guddoomiyaha magaalada garbahaarey ee gobolka gado oo hareeraheeda ay hoganayaan xoolo dhaqato ay dunyadii dhaaftay ee shuban baa jira hergab baa jira qandhooyin iyo cudurro aan aan garanaynin weli oo haddeer takhaatiirtu ay la tacaalaysaa jira marka dhibaatooyin aad fara badan baa halkaa ka jiro dadkiina wuu la jiran yahay gaajadu waxay keentayna ay tahay sidaan isleenahay iyo abaarta iyo biyaha la-aanta qara iyo biyaha qararaaday wax gurmadahoo soo gaaray ma jiraan oo hal meel aan oga yimid marka dhibaato aad u ballaaran dhinaca gobolada xiga waqooyiga soomaaliyana deegaanada magaalooyinka ah waxaa soo gaaraya barakacayaal naf soo biday magaalooyinka si ay markaasi ula beegsadaan naftooda meel ay ku badbaadi karaan mid ka mid a xoolo dhaqatadii ay xoolaha dhaafeen ayaa v o a la hadlay magaca waa muuse maxamuud islaan waxaanu ka dadkan waxaan soo guurtada baan nahay waxaanu ka nimi gobolka bood weyne ama gobolka daad mareed ma garanaysa dadka aanu kasoo guur baaxadda aanu kusoo guurnayna waxay dhan tahay ilaa toddoba kun afartii kunoo kale waxay ku sugan yihiin afartii afartii kunoo kale waxay ku siman yihiin degmada magaalaha kasakow in xoola dhaqatada uu dad iyo dunyaba saameeyo abaaraha marka ay ka dhacaan soomaaliya haddana dhaqaalaha waddanka ayaa la sheegaa intiisa badan inuu ku tiirsan yahay xoolaha iyo wax soo saarka dadka reer baadiyaha ah waxaana marka ay abaaraha ba'ani ku dhuftaan dhulka baadiyaha ah kuleelka jiilaalka laga dareemaa magaalooyinka oo caanaha iyo xoolaha hilibkooda oo ay ku yaraadaan waxaana sidaasi si lamida xoolaha intooda harte la soo darsan marka roobabka guga ay hooraan haddana caafimaad darro iyo xanuuno kala gedisan oo qaarkood keena mar labaad inay u le'daan xilliga roobabka marka ay hooraan
waa hagaag saare cabdiaxmed ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay dhinaca kalena sidii aad ku maqasheen idaacaddaeedii shalay mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in dad tiradoodu gaadhayso soddon qof ay ku dhinteen muddo bil gudaheeda kadib markii ay ku samoobeen biyo ay cabbeen oo ku jiray goob balli ah oo deegaankaasi ka dhisan deegaanka loo yaqaano masuubiye mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay gurmud deg dega warbixin amuurahaasi ku saabsanna waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh maalinba maalinta ka dambaysa waxaa lasoo sheegayaa tiro dad ah oo u geeriyoonaya cudurro ka dilaacay biyola-aanta iyo abaaraha ka jira deegaano ka tirsan koonfur galbeed howlwadeennada caafimaadka waxay sheegeen xaaladda biyola-aanta iyo abaaraha in laga dhaxlay cudurro halis ku ah deegaanka oo dad badan ay u dhinteen hadalkan waxay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka xilli maalnimadii shalay ay booqdeen deegaanka masuubiyow oo baydhabo ka tirsan in ka badan soddon qofna ay muddo bil gudahooda deegaankaasi ku geeriyoodeen markii ay cabeen warbiyood biyaha ku jiray uu gabaabsi ahaa agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed isaaq maxamuud fanax oo ka mid ah mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee tegay tuulada dadka badan ay ku dhinteen ee masuubiye ayaa dadka tuulada u sheegay inaan la cabin biyaha wasaqaysan ee ku haray waraha iyo ceel gacmeedyada deegaanka ku yaala deegaano badan oo koonfur galbeed ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa inay saamaysay abaarta iyo biyo la-aanta xilligan jira cusmaan cabdi qoorey oo ka mid ah dadka magaalada xudur ku dhaqan oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa ii sheegay xoolo dhaqato aad u fara badan oo kasoo barakacay degmooyin ka tirsan gobolka bakool inay soo gaareen magaalada xudur oo xilligan ay ka jirto biyari aada u baahsan waxaa kusoo barakacay degmooyinka la yidhaahdo rabdhuure xoolihii deganaa ceel berge xoolihii joogay qurac jooma xoolihii joogay dadkoodaa jooga wax loo haayana malaha wadadana waa xirintahay ma garan dhanka daaqa xoolaha waa sidee daaqa xoolaha wixii yaraa oo naqi ku da-ay waa xoolihii eber ay ka baxeen waxay cunayaan malaha oo meeshan ay tuuri yihiin ilaa hadda beelaha qaarna waa dhaaman laakiin waa hadda waxay u baahan yihiin eh, gargaar xoolaha iyo dadka ba'a in la helo oo loo loo helo biidhaamin xoolaha qaar waxay ku hareen eh, meelihii ay deganaayeen biyaha ma imaan karaan dad ka yimaaday oo rab eh, ka yimaaday eh, qurac joome xoolahoodu waa eber kuwa ceelberdiki mid waa saas kuwa oo eri xudur deganaa waa iska ladan yihiin kuwa ilaa rabduura ka soo qaxin waa saas marka xoolaha dhammaashay bilaabeen wax gadama wax u gadmana ma laha dadka reer xudurna waa og tahay oo sida loo yimid waddo u furan ma jirto ganacsi oo hadda la sheego oo isbixin kara ma laha Eh, dawlad oo wax gargaari karta ma jirto degmada bardaale ee gobolka baay ayaa ka mid ah deegaanada abaaraha iyo biyo la-aanta laga soo sheegayo gudoomiyaha degmada bardaale weydiyow cali xasan oo v o a la soo xiriiray ayaa caddeeyey labadii xilli sannadeed ee lasoo dhaafay beeraha bardaale inuusan kasoo go-in wax dalag ah heerka abaarta iyo biyo la-aanta deegaankana uu marayo meel aada u xun wallahi niyo abaarta horta waa abaartaan ugu daran hata si abaarta haddii la fiireedina xoolaha ugu daran sanadkan hadda aan dalaqii la sugayo sooma bixin de sanadkii ka horeeyay gudiina waxba kama bixin dhulkaasi waa abaar bay ahayd haddana abaartii baa mar labaad ku soo noqotay roobka madda in xoolihii deegma haystaan wax cunaan dadkii lamid waaye marka karin oo wax faasimaada dadka ay lahayaanna ma jiro beerahii badar la-aana ka dhacday meel laga shaqaystana ma laha tuulooyinkii fogaa oo degmada bardaale ka fogaa mise loo shaqo tagi lahaa ama laga adeegan lahaana nimankii nabadiika ayaa qaarkooda haysta marka wallaahi walaalkay meesha dhib aan oo aan la- aan la fiirsan karin aa ka jira waa gartay marka maxay u baahan yihiin dadkaas in laga caawiyo xilligan wallaahi dadkaas wax walba waa u baahan yihiin kuwa tuulooyinku eh, joogo oo hadda tuulooyinka degan horta waxay u baahan yihiin biyo biyay u baahan yihiin daad bay u baahan yihiin inkastoo saamaynta abaaraha iyo biyo la-aanta ay sii kordhayso deegaanada koonfur galbeed haddana waxaa soconayo dadaallo gurmud loogu fidinayo dadka dhibaataysan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee laga soo doortay koonfur galbeed ayaa dhaqaale aruurin ka sameeyey magaalada muqdisho iyadoo munaasabada dhaqaalaha lagu uruurinayey oo hoteelka jasiire ka dhacday muddo laba sac gudahooda loogu yaboohay ku dhowaad laba boqol oo kun oo doolarka maraykanka oo ay bixiyeen xildhibaano wasiiro musharaxiin madaxweyne iyo saddexda mas-uul ugu sarraysa dalka xildhibaan idriis cabdidakhtar oo soo qabanqaabiyey kulanka dhaqaalaha loogu ururinaya dadka dhibaataysan ayaa caddeeyey qorshaha dhaqaale aruurinta inuu yimid markii safar uu ku tegay magaalada baydhabo uu ku arkay cisbitaalka iyo xerooyinka barakacyaasha dad badan oo dhibaatooyinka abaaraha iyo biila-aanta ay saamaysay kuwaasi oo gurmad deg dega u baahan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa difaacay go-aanka uu ku mamnuucay qaxootiga ka imanaya toddoba wadan oo muslim ah waxaana uu sheegay inuu tallaabadaasi u qaatay ilaalinta amniga dadweynaha maraykanka waxaa soo badanaya qaxootiga soomaalida ah ee uu saameeyey amarka madaxweyne donald trump dalka soud africa qoysas badan oo soomaali ah oo lagu waday in ay maanta soo gaaraan dalkan maraykanka ayaa shalay loo sheegay inaysan iman garoonka diyaaradaha ee magaalada johannesburg dadkaasi waxaa ka mid a sahra sulub canshuur oo ah hooyo dhashay afar caruur ah wariyaha v o eda nuur bukhaari ayaa qadka telefoonka ku wareystay ugu horreynna waxa uu weydiiyey sida uu markaasi u saameeyey go-aanka madaxweyne trump
wuuna saameeyey wuxuuna noo saameeyey annagu waxaan ahayn dad falayd ah oo macnihii socdaalba ku jiro falayd ee sugayaanu ahayn maalinkii soddonka ee isniinta ahayd bay ahayd inaan ka duulno garoonkan artambo ee johannesburg hotein johannesburg wax markii aanu falasgarayn lahayn ee wax walba noo dhammaadeen ayaa nin saturdaydii soo wacay oo emta kamida wuxuu igu yidhi falaydkiini waa la kansalay markaan idhi maxaa dhacayna wuxuu yidhi waxaa nooga soo wacay new york su-aalahan weydiiyey wax badan igamuu jawaabin wuxuu yidhi waa annagaa ku soo wici doona waxayna ahayd inaan shalay kaniinkii waan liqnay daraade inaan shalay duulo wax noo dhimanaana dee maba jiro guri ma haysano iskuulka ilmaha tarasfeed baan u qaatay sharcigayga waa la kansalay oo annaga waxaan ahayn saddex qoys oo midu iskaabila yahay waa la kansalay wax walba macnihii dad baagagooda uxu xulan yihiin oo baagaganagii maanta waa la wada sawirtay o emta way noo timid oo way sawiratay wax alla waxaan meesha ku haynana hadda ma jiro waddanka south africa in badan baan joogay laakiin hadda ruux ka guuray baan ahaayoo macnihii socdaal isu diyaariyey waa gartay wuuna saameeyey message waxaan idinku sheegayaa inuu aada iigu sheegtaan aqalka cad iyo maxay ahayd madaxweynaha inuu buga naxariista noo baadho bili-aadanimo inuu noo fiiriyo because dad waxaanu nahay aan waxba haysanno meel iska farfadhiya waa gartay idinka marka garoonka ma tagteen oo mase inta aadan teginaa laidinku yiri ha imaanina garoonka waxaanu u ballansanayn isniinta inaanu tagno aroortii horena aanu ku kalaano i m ta oo ay body check naga qaadaan saturdaydii ayaa isoo waceen oo dhaheen ha imanin garoonka maadaama oo la kansalay falaydkiinii ha imanin garoonka marka dee wa garoonka imashadiisa waxba noogamaba dhimanayn because wax walba waaba baagagii xataa waana loo miisaamay wax noo dhimanaa ma jirin waayahay yaa kula socda marka ma adiga kaligaha ahayd mise eh, qoyskaada kula socday maya aniga iyo ciyaalkayga iyo ninkaygaan ahayn iyo laba qoys oo kale oo mid wiil iskaa bilaa yahay iyo qoys kale oo soomaaliyeed oo ayagana laba caruura wata oo nin iyo naag laba ilmood wata baan ahayn koo iyo tobankaa ruux baan ahayn go-aanka markii aada maqasheen oo laidinku yiri ma imaan kartaan eh, maxaad dareenteen siduu noqday eh, dareenkiinu wallaahi anigu waaban iska qoslay oo sibaan si yar oo qosolgariidaaba noqday because hooyaday oona long time yaabahay oona arag dhowr iyo- dhowr iyo labaatan sano yaaba waxaan filayay inaan macnihii u tago waxaan ku aadanayn inaanu maanta tagno eh, america marka waxaaban islahaa hooyada yaabaha oon twenty four oo twenty five year adan arag baad arkaysaa haddana be markii la yidhi ma falasgaraynaysid kolley nooc kalaa noqday waxaase aniga iga daran ilmaha because ilmuhu dee aqli badan ma laha waa iska ciyaal niyadoodana waxay gashadeen maraykan En inay dee falagarayaan bay rabeen student bay ilmahan aanay high school bay wada dhigtaan marka carruurtii baa moraalkooda aad siiba gabadha weyn bay moraalkaada siiga noqotay marka idinka markii hore south africa iyo idin ka soo qaadi rabay united nationka naga soo qaadayay un ta yaa naga soo qaadayay iom taa na waday everything waan maray g v adii migrationkii caafimaadkii haddana iom taa na waday oo wax walba eh, noo dhammaysay oo na waday aad ayaan ugu mahad celinayaa wax walbana way noo dhameen ilaa iyo haddana diyaar bay noo yihiin oo meel ayna mariyaan bay laayihiin marka ma idinka keliyaba mise qoysas kalaa jira oo soomaali ah oo iyana eh, amarka uu ku dhacay En gobolladu way fara badan yihiin laakiin gobolkan aanu joognay khooteyn waxaanu ahayn laba qoys iyo hal wiil oo iskaabla kow iyo toban ruux baan ka koobnayn laakiin semberi markii falaydka lagu soo geliyo ruux walba falayd loo soo geliyo gobollada kalena waa lasoo geliyaa wallaahi ma sheegi karo gobollada kale intay dhannaayeen laakiin waan filayaa inay gobollada kalena aan dad garoonka ku kulmi lahayn hadda rajada aad qabtaan in aad halkaas ka soo tagtaan oo aad maraykanka timaadaan intay la eg tahay wallaahi hoobkanagu ma dhimanin weli rajo fiican baanu ka leenahay maadaama oo dadkii maraykanka u dhasheen ay aad xamaasad u wadaan oo macnihii madaxweynaha mooyeen dadweynihii kale oo dhan ay isku raacsan yihiin inay refuujiyigu welcome dhahaan oon meel walba ka daawanayno oo walaalkaygii yaraa ilmihiisiiba loo sii daayey rajada aan leeyahay waa rajo fiican isagana messajka aan u daba idin ku soo diray waxay ahayd inuu loo gudbiyo inuu buugga naxariista noo baadho keligayna mee xataa kenya dad baa gobolka ku xaraysan si aad ogtiinba En waa qaxootiga soomaaliyeed oo dhan iyo qaxooti walba meel walbay daadsan yihiin waxaan ka codsanayaa dowladda maraykanka de inay buugga naxariista noo baadhaan anagu refuji baanu nahay taasi waxay ahayd sahra sulub cashuur oo ah hooyo dhashay afar caruura oo iyadoo isku diyaarinaysa inay kasoo dhoofto dalka south africa oo ay soo gaadho dalka maraykanka ay saameyn ku yeelatay go-aankii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku mamnuucay arrimaha socdaalka la xidhiidha waxay u waramaysay nuur xasan nuur bukhaari dhinaca kalena qaxootiga soomaalida ah oo loo diyaariyey iyana inay dib u dejin loogu sameeyo dalkan maraykanka islamarkaana ka iman lahaa dalka kenya ayaa loo sheegay inuu safarkaasi baaqday dadkaasi waxay hadda ku sugan yihiin nairobi inkastoo hore looga soo kaxeeyay dhadhaab sahre ciidlo nuur ayaa la xiriirta mid ka mid a mas-uuliyiinta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo yaqaana dadka doonayay in ay soo degaan dalka maraykanka walaal dadkaasi way jiraan wayna jiraan dadka halkan laga qaadayo maraykanka u socday bay ahayn ayna quuseeyeen dadkii wadahadaladii ka soo baxay donald trump madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka go-aamadii ka soo baxay oo uu saxiixay dadkay saameeyeen bay ahayn marka dadkii xeryaha laga qaaday dhadhaab oo la geeyey gool meesha la yidhahdo oo meesha dayaaradda laga raaco marka maraykanka la aadayo meeshaas dadkii la geeyey ayay saamaysay arrintaas oo haddana gool bay ku xayiran yihiin adiga laba beri kabacdina waxaa laga yaabaa in lagu ilaa berri lagu soo celiyo xeryaha dhadhaab waan gartay maxamed marka gool halkey ku taallaa tirada dadka si haatan jooga ee u diyaarsanaa inay maraykanka usoo duulaan ma la yaqaan nambarkooda xerada gool waxa weeye waa meel nairobi ku taalla oo un saarta iyo ay leedahay waa meesha dadka xeryaha laga qaado maaragtay ay kusii hakadaan oo deeradda markay sugayaan laga qaado oo caafimaadka iyo waxyaabaha kaleo facilitiga ay leeyihiin lagu sii mariyo waayo ma garan anigu hadda waxaan ogahay konton iyo konton iyo toddoba toddoba qoys baan ogahay oo xeryaha dhadhaab laga qaaday oo xerada gool ku jira ayaan ogsoonahay hadda laakiin caddada guud kor kama hayo oo maaragtay sida rasmiga ah ma garan goormay ka soo baxeen dhadhaab tigidhadii ay kusoo duuli lahaayeen iyo agabkoodii amaba dokumentiyaashoodii ma u diyaarsanaayeen wax kasta waa usoo dhammaadeen wax kasta dadku waxa waaye markay maraykanka aadayaan stebyo badan bay soo maraan oo baaritaan ah oo interview iyo da iyo caafimaad iyo wax walba isugu jiraan dad waxaa jira maaragtay toban sano shan iyo toban sano dad sugayey dad waxaa jira maaragtay siddeed sano dad sagaal sano sugayey wax badan bay isugu jiraan dadku marka dadka intaas sugayey oo broseska kusoo jiray marka ugu dambeeya instay maraan instaasaa kala saarta wixii dhacay iyo wixii baasay marka dadka intiisa kale marka waxay aadaan oo baasay gool baa la geeyaa waa dadka falaayga ku qoran bay noqdaan tigidhadooda iyo waxooda halkaasaa loogu diyaariyaa markaasay halkaa ka baxaan waan gartay marka goormaheed markii ugu dambeysay ee dad xerada dhadhaab ka soo ambabaxay oo xeradaasi gool ee nairobi ku taalla yimi ay soo duulaan oo ay si nabada kusoo gaadhaan dalka maraykanka anigoo waxaan garanayaa hadda adigoo weeg laba weeg intii aysan labada madaxweyne kala wareegin ama madaxweynaha markuu la wareegay intuusan go-aankan soo saarin dad hadda galay oo hadda weeg iyo laba weeg meelaha sii maqan oo sidaa markay u galeen go-aanku soo baxay qoladanna waxaa dufcaddii ku xigi lahayd dufcaddii ku xigi lahayd weye insha allah sidee looga arkaa marka xerada dhadhaab ee aad hadda ku sugan tahay xerada efaad haatan joogtaa guud ahaan sidee looga arkaya xeryaha qaxootiga dhadhaab wallaahi saara ciidna nuurey waxaa loo arkayaa meeshan problem weyn dadku way isdaba yaalaan dadkaas dad maaragtay ku xigay baa jiray dad kaloo aynasta hadda sugahayay baa jiray dad waxaa jira t v a marayay dad feedback haystay oo safaaradda ogolaashiha ay qaadatay haystaa jira dad process protection marayaa jira oo face one iyo face two maraya waa dadku sanka isku hayaan ma garatay cadad kastaba ha aadeen marka dadkaas oo xeryaha joogay oo broseska saasa ku jiray oo dowladda maraykanka maarata kusii jeeday dhib weyn iyo calolxoo weyn bay ka qaadeen dowladda ugu ballaaran oo qaadata qaxootigana way ahayd dowladda maraykanku ma garat waxaa jira maxamed oo dad badan oo ka gows adeegay inay dalka soomaaliya dib ugu laabtaan iyagoo rajo ka qabay inay waddan saddexaad deganaanshiyo ka heli karaan sida dalka maraykanka oo kale dadkaasi muddo dheer oo dhowr iyo labaatan sannadood ee xeryaha ku jireen ay ku samrayeen inay meelun u dhoofi doonaan hadda muxuu noqon karaa go-aankooda wax ma ka bedeli karaa go-aamada ka soo baxay madaxtooyada amaba aqalka cad ee maraykanka wallaahi waxbay ka bedelaysaa dadku haddaba qaar rebatrationka way ku jireen wayna u noqonayeen dadku rebatration inay aadaan marka dadka noocaasa waxa weeye walbahaar badan bay ku haysay dadka toddobiyo labaatan sano sugaayay oo halkan fadhiyey oo ilmahooda ku dhaleen ay ilma sii dhaleen dad aad iyo aad hataa soomaaliya hadday ku noqdaan aan garanaynin bay dadkaasi u badan yihiin ma garan dad kale waxaa jira iyaguna aan ku noqon karin duruufo kale oo jira awgood aan soomaaliya ugu noqon karin oo magaranaysaa tirakoobka xataa sidaas kortay inaysan soomaaliya ku laaban karin waxaasoo dhan dufcado waaye dowladda kenyana hadda lix bilood bay u qabatay qaxootiga maaragtay inay magaranaysaa ay u ogolaatay inay sii joogaan awal waktigu waa ku yaraan laakiin sanadkan bisha hal bil already way dhammaatay bisha shanaad baa hadda la gelaya marka macaamilka iyaga iyo u n ta udhexayn doona iyo dowladaha caalamiga ma aqaano laakiin duruuftaas dadkaas waa duruuf aada iyo aada u xun ba haysa dadkaas ma garatay kaasi waxa uu ahaa maxamed caabi shire oo ka mid a mas-uuliyiinta xerada qaxootiga ee ifo ee dalka kenya oo u waramayay sahre ciidla nuur
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waana fiidnimo salaase ah koob iyo soddonka janawari labada kun iyo toddobiyo tobanka wakhtiga inta inooga hadhsanna qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalooyin ka mida dalka soomaaliya oo adeega internetka uu ka go'an yahay barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
saacado kadib markii uu shaqada ka eriyay madaxweyne trump kusimihii xerilaalyaha guud ee maraykanka sally yates oo uu hogaansami weyday amarka uu trump kusoo raga qaxootiga ayaa ninka booskeeda lagu bedelay waxa uu ku amray waaxda cadaalada maraykanku inay difaacaan amarada madaxweynaha trump ayaa si kumeel gaara u magacaabay dana point inuu noqdo xer ilaaliyaha kumeel gaarka ah inta uu golaha sanadka si rasmi ah uga aqbalayo ninka uu trump u magacaabay xer ilaaliyaha guud jeff sessions
wadamada xubnaha ka ah midowda afrika ayaa soo dhaweeyey dalka morocco oo dib ugu soo laabtay ururka isagoo ka maqnaa muddo ka badan soddon sannadood inkasta oo aanay howlahaasi si sahlan kusoo dhammaan haddana hogaamiyeyaasha afrika ayaa sheegay in midnimada qaaraddu ay aada ugu muhiimsan tahay islamarkaana ay ka culustay caqabad kasta oo jirta gaar ahaana xilligan oo dunida isbedelo xoogani ka socdaan dalka morocco ayaa ka baxay midowda afrika sanadkii kii madaxweynaha dalka senegal ayaa sheegay in afrika ay tahay sidii qoys oo kale loona baahan yahay khilaafaadkeeda in lagu xaliyo sida qoys ahaan
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington adeegyada internetka ee meelo badan oo ka mida soomaaliya ayaa go-an iyadoo magaalada muqdisho uu ka go-naa habeenkii xalay iyo maanta gelinkii hore la sheegay inuu si gaabisa xilligan usoo laabanayo haddaba maxaa keenay in adeega internetku go-o su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere waxauu ka wareystay jaamac maxamed oo ah qabiir dhinaca isgaarsiinta caalamiga ah maxamed cabdi cilada ka dhacday soomaaliya xalay ilaa maantay horta waxay ahayd cilad bilaabatay xalay sakdii dhexe maantay labiiyo tobankii iyo barkii duhurnimona ciladaas waa la cilad bixiyey mana ahayn arrin soomaaliya qusaysay gooniya waa cilad caalamiay ahayd ciladaasna waxay saamaysay dhammaan bariga africa oo dhan laga soo bilaabo sudan ilaa south africa ayay saameyn ku yeelatay ilaa wad jasiiradaha xataa ku xeeran bariga africa sidoo kale saameyn ayay ku yeelatay dhammaantoodna waxa waaye muddadaas labiiyo tobanka saacadood ayay hawada ka maqnaayeen waan gartay marka maxaa dhacay ciladdan aday waxa waaye cable badda hoosteeda yaalla ayaa waxaa gashay cilad farsamo yar oo dabkii marayay xariggaas dhexdiisa tayadiisii iyo awoodiisii ay hoos u dhacday marka waxaa la garan waayey sababta ay ciladaasayto cablkaasayto uu dabku hoos uga dhacay marka waxaa loo diray shalay ayaa maraakiib la la la diray waxaana la gaarsiiyey meelihii cilada lagu tuhmayey ciladuna waxay kasoo baxday maaragtay xuduudda badda ee tanzania waxaana lagu xaliyey labiiyo toban saacadood gudahood waan gartay marka waa ayo dadka hawshan loo egmaday in haddii waxaan oo kale ay yimaadaan ay cilad bixiyaan iyo maamulka guudba haddaad iga hadashid adigala hadashid maamulka guud waxa waaye ciladdu waxay gooni u saamaysay shirkadda cableka badda hoostiisa mare ee loo yaqaan east african submarine cable waxayna qabaan niman ama qalab adduunyada dhan lagu sahamiyo markii ciladaha noocan oo kaleeta ay dhacaan waxaana jira maraakiib u heegan oo badda dhexdeeda yaalla oo xarumahoodu ay kala duwan yihiin qaar imaaraadka ay yaaliin qaar indiya ay yaaliin qaarna ay south africa yaaliin marka isla markii la ogaaday ciladu inay jirto oo uu tayada dabka badda hoosteeda marayay ee hoos u dhacday ayaa waxaa la dhaqaajiyey maraakiibtii south africa taalay waxaa loo diray magaalada dar es salaam si ay ciladaasita uga howlgalaan xalay sakdii dhexe ayay howlgalkii ay bilaabeen maantay labiiyo tobankii duhurnimona way dhameeyeen waan gartay marka raadka uu ku yeeshay soomaaliya muqdisho iyo war haddana soo gaadhay oo sheegaya in gobollada dhexena uu ka maqan yahay ayaan ku weydiin doonaa laakiin hal mar waxaad ii sharaxdaa shirkadaha maamulaa yay raacsan yihiin shirkaduhu waa shirkado caalami ah oo isku tegay oo isbahaysi caalami ah oo badanaa eh, si wada jira u maalgashta waxa la yidhaahdo keebalada caalamiga ah. marka waxa waaye eh, xoogeeda waxaa ugu weynaa shirkadan british telecom waxaa ku jirta france telecom waxaa ku jirta sacuudi telecom waxaa ku jirta itisaalaadka waxaa ku jirta telecom south africa waxaa ku jirta jabuuti telecom waxaa ku jirta sudan telecom waxaa ku jirta telecom kenya waxaa ku jirta telecom mozambique waxaa ku jirta telma oo madagascar ah i- iyo iyo waxa weeye eh, dalcom ah, soomaaliya oo iyadana qayb ka ah shirkadaha ka howlgala ee badda hoosteeda waan gartay Eh, intaasoo shirkadood qaar badan oo reer yurub ah ku jira ad ii sheegtay macluumaadka dhex marayaa ammaan ma yahay tusaale ahaan wax wadan u gaara suudaan oo kale waxeeda ma ka qarsan kartaa eh, faransiisku hadduu damco inuu ama ingiriisku uu ogaado waxa suudaan eh, macluumaadka ka dhex socda internetkeeda Eh, kii internetku waa laba qaybood oo qaybna waxa waaye waa la wadaagaa oo waa la isdhaafsadaa qaybna waxa waaye wuxuu markaas khaas u yahay wadanka markaasayto informationkaas ama eh, macluumaadkaas sii daynaya marka haddii wadan uusan rabin inuu macluumaad gaara uu sii daayo waxa weeye wuxuu ku xanibi karaa stationkiisa mana bixi karo marka keebaladuna eh, waxay ka duwan yihiin sida satellite-ka oo kale satellite-ka waa la iska xadi karaa laakiin submarinku inta badan haddii aadan adigu ogolayn informationkaasita inuu baxo ama macluumaadka in la sii daayo waa adag tahay ama waktigay ku qaadanaysaa eh, tiknolojiyad kalena way u baahnaanaysaa in la kala la kala xado marka Waa gartay.
keebaladu waxa weeye eh, waxay ka mid yihiin khadadka adduunyada ugu ammaanka badan markay noqoto informationka ilaalinteeda Waa gartay.
laakiin internetku waa ka duwan yahay internetku waa mid furan haddii aad marka doonaysid inaad information ilaalisid waa inaad u goysaa khad gooniya oo ka duwan khadadka kaleeto waan gartay marka raadkii u yeeshay intii u maqnaa yani dhinaca khasaaraha ganacsiga eh, dib u dhaca eh, kalaasidii waxbarashada iyo wax kastoo la xiriira internetka waa qiyaasi karaa eh, internetku wuxuu ka mid noqday nolosha bini aadanka ayuu ka mid noqday wuxuu ka mid noqday dhaqaalihii wuxuu ka mid noqday siyaasadii wuxuu ka mid noqday bulshadii wuxuu ka mid noqday caafimaadkii wuxuu ka mid noqday waxbarashadii marka eh, saacadahaasayto uu hawada ka maqnaa waxaan qiyaasi karayaa ama aan aaminsanahayba inuu yeeshay saameyn aad aad u weyn Eh, magaalada muqdisho eh, iyo gobolada koofureed dhammaan guud ahaanba waxaa ka muuqatay maaragtay in meel dabkii ka dame oo kaleeto inay noqdeen saacadihii lasoo dhaafay marka taas xanuun badan ayay marka ay leedahay Eh, laakiin waxa waaye si deg deg ayaa looga shaqeeyey wax walbana caadi bay ugu soo noqdeen hadda waa ina- waa taasna waa ilaahay mahadi kaasi waxa uu ahaa jaamac maxamed oo ah khabiir dhinaca isgaarsiinta caalamiga oo u warramaya waryaheena maxamed cabdi sandheere
haatana waa xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada doodda gaaban maanta dooddeenna gaaban waxa ay ku saabsan tahay go'aankii culummada goldogob ay ka gaareen wiilashii kufsiga iyo jirdilkaba geystay ee dhowaanahanba la wada sugayey waxaa barnaamijka marti iigu ah oo doodda nooga qaybgalaya xawo calikaan oo reer garowa ah balse howlo shaqo u joogto degmada xaafuun dhanka kale waxaa ku jirta dayax axmed iley oo iyadu ah macalimad islamarkaana qoraaga buugga habeen eersi oo iyaduna ku sugan magaalada boosaaso balse reer hargeysa ah. ee labadiinaba ku soo dhowaada dooda gaaban ugu horreynna xaawo calikaar go'aanka culummadu ay gaareen haweenka soomaaliyeed ma ku qanacsan yihiin waxaan leeyahay haa markaan shaksiyadayda ka soo qaado een, waxaan ku qanacsannahay aniga iyo inta ila fakeriba in uu dhacay een, wax laguna qanci karo een, roolku lahaana maray dayax axmed iley maxaad ka leedahay arrintaas walaal anigu qof ahaantayda een, kuma qanacsanay een, xukunkaas lagu riday kooxdaas maxaad ku diidaysaa dayax Een, walaal waxaan ku diidayaa horta ilaa iyo hadda inamadu xukunkii lagu qaaday oo ahaa in lacag iyo jihada la mariyo ilaa iyo hadda horta wax jihada le oo ay mareen ma jirto jihada labaad waxa weye arrintani maaha arrin kufsi oo keliya aan la odhan karo waa arrin ka baxsan bini-aadanimada qof dhan oo la kufsaday labada hablood midi waxay ahayd inan aan guur soo marin qof inta la kufsaday haddana la dilo dee taariikhda soomaalida waa arrin een, la yaab ku ah marka arrinta sidaas u culus xukunka la saaray anigu waxaan qabaa inuu yahay mid ka fudud aqaabtii ay musaysteen aan ahayn ahayn xaawo calikar waad maqlaysaa dayax waxa ay tidhi eh, dembiga inta uu leegyahay iyo cinqaabta la mariyey isma lahan adigu sababtaad ku taageeraysa waa maxa anigu waxaan ku taageerayaa sababtaan ku taageerayaa waxa weeye xukunkan culimaa riday haddii ay culimo islaami riday oo u eegtay sharcigii ay lahaayeen waxaan u arkaa inay culimadaasi dee ay mareen wadadii ay lahaayeen maadaama xadhig xabsi uu jiro maadaama uu jiro maxaan kuu sheegaa xukun lacageed iyo waxaan u arkaa anigu wadadii ugu saxsanayd in la maray ee culimada islaamku ay u fiiriyeen levelka ay joogaan oo kiisaskoodu ay kala duduwanaayeen in qof waliba een, ciqaabta intuu kulahaa la maray dayax waad maqlaysaa xaawo waxay tidhi culummadu waa ay u eh, kitaabdayeen wixii waajibka kitaabka uu ku qorayey baanan la mariyey marka maxaad ka leedahay Een, walaalo horta arrintaas inaanay culimadu isku raacsanayn baynu wada ognahay oo haddii culimo saas ay ku xukuntay culimo kale oo sidaas een, cagsigeeda qabta ayaa jirta Een, qofka bini aadamka ahi in la xukumo way fiican tahay laakiin xukunku mar kasta wuxuu ku xidhan yahay ahmiyadda ama inta uu la egyahay xukunka la ridayaa falka laga ridayo tilaada labaad lix nin oo dhalinyaro ah baa waxay qabsadeen lama xukum kufsi oo keliya maaha waa kufsi iyo jirdil wada socda sidaan hore usoo sheegay labada hablood mid ka midii waa inan aan weli guur soo marin kufsigii waan garanay jirdilkii maan fahmin ujeedadiisa iyadoo ay taasi jirto ay wada ognahay in ay hablihii isugu dareen kufsi jirdil iyo fadeexadayn iyo sawiro ay baraha bulshada ku faafiyeen marka waxaan odhan karaa arrintaasi kufsi oo keliya maaha ee waa fal qorshaysan haddii maanta qof soomaaliya uu awood u yeeshay gabar soomaaliyeed oo walaashiisa intuu kufsado oo uu dilo oo uu haddana ka duubo isagoo falka adwaagnimada samayn inuu baraha bulshada sii kusii daayo oo arrintaas xukun yar oo fudud inta lagu halka lagu kala tago waa jid sababi kara waxa iyo waxyaabo kale oo ka xunxun inay dhacaan xaawo calikar waan maqlayaa een, walaashay waan maqlayaa culimadu culimadu culimadii dee markaa meesha joogto weliba cilmi loo biday ayaa arrintaas gashay waxaan filayaa looma dhammada culimadu inaynan arrin saxa ahayn waayo culimo way tagtay aqridad aqoonli way tageen maamul waa tegay wax walbana waxaa lagu xukumay sidii u saxa ahayd ee markaas ay ku jirtay muxuu ahaaye een, ciqaabtii loo eegay anigu saan u arko fikirkayga waana wax maanta maaragtay aan odhan karo waa arrin lana taaban karo een, hablaha soomaaliyeed waxaan filayaa kufsiyo hore iyo dilo horeba way dhaceen iyo jirdilo hore iyo maxaan kuu sheegaaye dhibaatooyin badan een, tani waxaan baleeyahay maanta waxa weeye waa guul la gaaro caqabadii maanta waxay noqon kartaa la qabtay caqabad la qabtay oo fal la qabtay buu noqon karaa een, kuwa ka fool xun baa dhacay oo kuwan oo kale lakiisaa cidina aynan qaban marka maanta anigu waxaan ba isleeyahay culimadu iyo waxgaradku maanta rool muhiima oo loo baahnaa bay qabteen bal anigu fikirkayga aaminsanahay xaawo calikar qabasho ha joogtee ma kuu muuqataa hadalka dayax oo ah in xukunku uu khafiif yahay maya aniga iima muuqato xukun khafiifa waxa weye culimaa meeshan xukuntay culimana inti adduunka oo dhan lasoo ururiyo hal goob layskuma keeni karaan u malaynayaa ummad dhan oo meel degan oo culimo leh ayaa culimadoodii weliba ay ku kalsoonaayeen ay geeyeen kadibna waxa weeye dee sidii sax ahaa bay u mareen ma filayo aniga halkaa in dhaliili kaga jirto culimada dayax axmed iley waad maqashaa xaawo calikar waxa ay tidhi shir looma wada uunsiyo culummada guldogob joogtay ayaa ku filan hawshan ayaguna waa ay u kitaabdayeen maxaad ka leedahay walaalo walaalo horta een, anigu waxaan dhaliilayaa maa leeya waxaa ka qaldan culimada maahan culimadu arrintani arrin horta kitaabkeena ku taallo oo dhacday maaha waa arrin dadaal iyagu aqoontooda ay ku gaadhayaan qofka biniaadamkii haddii uu dadaal arrin u maro wuu qaldaa waanu saxa taasi waa wax la wada ogyahay oo kitaabka keli ah iyo xadiiska rasuulka unbaa wixii kusoo aruura ay sax yihiin oo aanay ka shaki lahayn arrintani waa arrin culus waa run xaawo walaashay waa runteeda oo kufsiyo way dhacaan dilalna way dhacaan laakiin taariikhda soomaalida anigu inta aan maqlay ama aan ogahay weli may dhicin sheekadan iminka in la dilo oo la duubo la kufsado oo la isla sawiro oo isla dadkii sidaa sameeyey baraha bulshada ay ku qaybiyaan wax macquula maaha teeda kale falkani wuxuu dhacay dabayaaqadii bishii hore muddo waxaa laga joogaa fara badan qofka dhaawacan iyo dhibaatadani ay ku dhacday ee la fadeexeedeeyey la faraxumeeyey ee la dilay haddana jeedaladii lagu xukumay dhalinyarada aan weli mid qudha la marsiinin hadda shan baa la qabtay kii lixaad baan maanta wararku waxay igu soo gaarayeen in caawa la qabtay marka waxa weeye ficilka la samaynayo mar walba waa in loo eega caqaabta uu qofka mutaysanayo arrintani anigu waxaan u arkaa ayaan daro weyn oo ummada soomaaliyeed ku timid sidaan qabo ilaa burburkii ilaa iyo waqtigan aynu taaganahay waa markii koowaad ee dhacdo sidaan u foolxun oo u xanuun badani ay dhacdo anigu marna arrintaas iyada ah ma raacsani waxaan qabaa culimadu inay hawshaas xukunka ay ka rideen uu yahay mid ka khafiif ah kii loogu talagalay dayax waxaad carabowday inaan jeedalkii la marin muuqaal waxaa la soo daayey iyadoo wiilashii la garaacayo taas waxbaa kuugu dhiman miya Een, weli muuqaalkaas anigu maan arag een, oo maan daawanin haddii xataa ay dhacdo walaalow qof dhan oo maaragtay qofkii maaha kufsi oo keliya xaaladdu kufsi oo keliya maaha waa dhowr xaaladood oo isdul saaran marka arrintaa haddii la fududeeyo dee toban jeedal boqol jeedal waa wax aad u fudud bay noqonaysaa haawo calikaar okay een, waxaan leeyahay een, dayaxa culimada een, ma waxay leedahay culimada reer galdogob baan aad caqiidada diinta u haysanoo culimo kalea meel laga keenayaa ma waxay leedahay goobjoog baan ahaayo anigu waxaan qayaa in la jeedalay xukun kala duwan lagu riday lacag ganaaxa lagu riday een, iyaduma waxay cadaynaysaa marka culimada reer galdogob inaynan diinta sida saxdaa u marin ee culimo kale loo keeno maxay tahay sababtay ka hadlaysaa afjooga iyo addimo loo had midna looma adeegaa la yidhi dayax halkaas waxay sheekadu cadaysaa ma walaashay taagna cud- culimada goldogob sheekadu ma taagna arrintan marka laga hadlo laga tago inay gabadhu gabadh reer goldogob ay tahay ama Arkeen ay u shaqadu ay taagnay.
goldogob ka Dayax, dhacday dayax, ismac, goldogob ismac.
isagu inay ka Waxyar- dhacday Xaawo- xaawo waxyar xaawo waxyar waxyar raallo xaawo dayax ha ha- ha gabagabayso markaasaad qaadanaysa inay sheekadu goldogob ka dhacday waynu isla garanay waxa caawa ka hadalaya adigoo xaafuun jooga iyo anigoo hargeysa jooga marka arrintu arrin goldogob oo keliya qusaysan maaha walaalo waa arrin qof kasta oo soomaaliya meel kasta uu joogo qusaysa culimada soomaaliduna ay u midaysan yihiin arrintani waa arrin qof soomaali ah oo kasta qusaysa anigu ma oran mana oranayo dadka goldogob ama culimada goldogob baan waxba garanayn laakiin waxaan leeyahay si- ee, xukunka isaga ah aad iyo aad buu u fudud yahay dee fudaydka ii jilci fudaydku muxuu yahay samd kelmadda ay fahansii xukunku wuu- ee, waa khafiif diintani waa khafiif sababta anigu ma fahmin baan ku yidhi Een, aan ku fahamsiiye walaashayeey ma og tahay qofka bini aadamka ah dhiiggiisa iyo sharaftiisu inay wax walba ka mudan yihiin Een, arrintan imika xukunkan jeedalada iyo lacagta ahi ma kufsiga hablaha ku dhacayba ma jirdilkana jirdilayba mise waa fadeexadda adduunka oo dhan loo geliyey ee laga duubay bal intaas saddexdaa xaaladood ee midba mid kale ka daran yahay keebuu xukunkani u yahay xukun horta sideedaba sow ma ogid een, adduunka rag iyo rabbi baa ka taliya inagu ma nihin een, kuwii xukunka ridayay waxaan ku yidhi meesha tan culimaa wa xukuntay hadduu je- haddii kufsi lahaa baa la xukumay hadduu dil lahaa baa la xukumay haddii fadeexad la geliyey baa la xukumay Hadda anigu waxaan leeyahay wax lagu daydaa la sameeyey oo hablaha soomaaliyeed oo dhan maanta u ah waxa ay maaragtay dugsadaan ama ay weheshadaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labadiinaba dhegaystayaal waxaanu halkaa ku dhaafaynaa doodayadii gaabnayd oo maanta igala qaybgalayeen xaawo cali kaar oo joogta degmada xaafuun balse reer garowa ah iyo weliba dayax axmed iley oo ah qoraa islamarkaana macallin reer hargeysaha balse boosaaso ku sugan doodayada waxa ay ku saabsanayd go'aankii goldogob haweenka soomaaliyeed ma ku qanacsan yihiin tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiise leh
jaamac buula jaamac iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan saxeexay wareegtooyin dhowra oo laba ka mid a oo socdaalka la xidhiidha ay muran badan dhaliyeen wareegtada koowaad ayaa ku saabsanayd in magaalooyin ka mida maraykanka ay soo wargeliyaan dadka aan sharciga lahayn ee halkaas ku nool wareegtada labaad ayaa iyaduna la xidhiirta in dadka u dhashay toddoba dal oo muslin ahi ayna maraykanka soo geli karin wareegtada koowaad waxa uu saxeexay maalintii arbacadii waxaana uu madaxweyne trump sheegay inuu dhaqaalaha dowladda dhexe ka goosan doono magaalooyin laba boqol kor u dhaafaya oo afka maraykanka lagu yidhaahdo sanctuary cities kuwaasoo martigeliya dadkaan maraykanka sharciga ku lahayn lacagtaas la goynayo ayaa imanaysaa haddii booliiska magaaladaasi uuna hay-adaha socdaalka ku wargelin qofkii waddanka sharcilahaan ku jooga waa kan cabdiraxmaan obsiyo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada shikaago ee gobolka illinoy oo qeexaya waxa sanctuary city ay tahay horta eh, sanctuary cities, een, maga- waxaa lagu qeexaa magaalooyinka magangelyada bixiya ee dadka wadankan maraykanka yimiday ama xataa kanada iyo yurubba waxaa jira magaalooyin fara badan oo soo saaray siyaasad cusub oo ay leeyihiin annagu dadka magaaladeeda noo yimaada marnaba ku kala sooci mayno halkay ka yimaadeen iyo cidda ay yihiin iyo in ay haystaan warqado sharci ah waddanka ay yimaadeen marka waa magaalooyinka siyaasaddaa la yimiday ee magagalyada caynkaayo bixiyey ayaa loo sector citieskaa loo yaqaano haddii la gobolka california waa ka ugu badan ee magaalooyinka sanctuary citiesku ay ku yaaliin ilaa afartan magaalo ayaana hanaankan qayb ka ah inta badan magaalooyinka california iyo kuwa kale sida new york iyo boston ee gobolka massachusetts ayaa duqaydooda amaba meeyaradoodu ay sheegeen inaanay dhaqan gelin doonin wareegtada madaxweynaha sharcigana ay la tiigsan doonaan haddaba waa maxay welwelka duqaydani waa kan axmed heebaan oo degan magaalada san hose ee gobolka california duqeydan magaalada waxay ka qaylinayaan sababa aada u fara badan haddii lasoo koobo oo dhowr laga taabto waxa weeyaan haddii magaalooyinka centuary citygu ay baadada ay siinayaan haddii taa ay siin waayaan waxa weeyaan waxaa ba waxaa meesha ka baxaya isku xidhkii ama wada shaqeyntii local enforcementiga ama booliska iyo shacabka ayaa meesha ka baxaya laisma aaminayo dembiyo badan oo mataqaana meelaha localka ka dhaca ama waxaas lama soo sheegayo kuwii nabadgelyada ma ogaanayaan waxaa kaloo jira in mataqaana qof kaleato reerkiisii usoo xoogsada oo shaqaysta in waxaasi uu saameeyo oo isagii mataqaanaa la la dhoofiyo ama la darxiilo marka familigii dee waxay sameynayaan dawladdii unbay dulsaar ku noqonayaan waxay waayayaan dhaqaalahoogii qofkaasi uu soo sameynayay ee soo gelaya ay waayayaan marka dawladdana colays bay ku noqonaysaa dad imika iska shaqaysto xoogsado iyo malquutooga la soo baxa in haddana dawladda dulsaar ay ku noqdaan dawladda aad bay colays ugu noqonaysaa markaa sida aynu soo sheegnay markii madaxweyne trump uu wareegtadan soo saaray maalintii arbacadii waxa uu sheegay inuu taakulada dowladda dhexe ka joojinayo magaalooyinka diida in dadkaan sharciga lahayn ay soo sheegaan si dalalkii ay ka yimaadeen dib loogu celiyo haddaba sharci ahaan madaxweyne trump arrintaas xaq ma u leeyahay haddii uu u leeyahayse maxaa u bannaan duqayda magaalooyinkan mar kale cabdiraxmaan obsiiye horta fundiska ka imanaya ama dhaqaalaha ka imanaya federal governmentka dowladda dhexe ee maraykanka kolle tole madaxweynaha ayaa awood u leh inuu cidda u doono uu siiyo laakiin de sharciyo badan oo adag buu waddanka maraykanka ku leeyahay ugu dambaynta sida ay magaalooyin badan sheegeen kuwa new york iyo maxaan ku dhahday los angeles iyo sida ay sheegeen iyo chicagoba waxaa laisla tegayaa maxkamad maxkamadaasi ku xidhan tahay markaa waxa ay maxkamadaasi soo saartay laakiin sidoodaba maxamedow magaalooyinka maraykanku ama state walbaaba madax banaanidiisa gaarka ah ayuu leeyahay oo u gaar ah oo markaas ma filayo in madaxweyne trump ku guuleysan doono waxaa la filayaa oo ay og yihiin oo hataa ay ay ay ay ay ku hanjabayaan magaalooyinkaas oo dhan inay ku guuleysan doonaan madaxweynuhuna aanu gar u lahayn inuu dhaqaalaha georgia waayo dhaqaalahaas waa dhaqaalaha iskuullada lagu hagaajinayo waa dhaqaalaha cusbitaalada lagu hagaajinayo waa dhaqaalaha communitiga maraykanka loogu adeegayo weeye mujtamaca maraykanka loogu adeegayo wareegtadaas arrimaha socdaalkee dadka maraykanka gudihiisa ku sugan ku saabsanayd waxaa ka dambaysay mid kale oo iyaduna inay dalka soo galaan u diidaysa dadka u dhashay toddoba dal oo muslina madaxweyne trump oo sabtidii wareegtadan aqalka cad ku saxeexay ayaa sheegay in qorshahani uu kooxda isis wiiqayo
tani waa qorshaha lagaga guulaysanayo ururka islaamic state ee ciraaq iyo siriya ee loogu yeedho isis waxaan u malaynayaa in uu noqonayo mid guul weyn keena afhayeenka hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r venina mistrachi ayaa diiday in dadka dalalkan ka imanaya gaar ahaan kuwa suuriya ay argagixisan yihiin waxay sheegtay in hay-adda u n h c r ay si kafiirsila u baadho qaxootiga dibudejinta loogu samaynayo maraykanka iyo soddon dal oo kale waxay intaasi ku dartay inuu maraykanku go'aan ka gaadho dadka qaxootiga ah ee uu qaadanayo waana hannaan u dhammaystirkiisu laba sano qaadan karo
waxaa jirta heerar kala duwan oo badan oo maraykanku leeyahay waxaan filayaa in sideed hay-adood oo dowladda federaalka maraykanka raacsane ay ku lug leeyihiin waxaa jira lix goobood oo xogta amniga la xiriirta lagu eego ilaa iyo shan baaris oo taariikhda qofka lagu soo eego kuwaasi oo dhammaan uu maraykanku sameeyo
siyaasiyiin ka tirsan xisbiyada kala duwan ee maraykanka oo ay ugu horrayso si hayii xer ilaaliyaha guud sally yates ayaa iyaguna sheegay in horjoogsigani uu yahay mid diin gaara lagu bartilmaameedsanayo hase yeeshee madaxweyne trump ayaa arrintaasi diiday It's not a Muslim ban, but we were totally prepared. It's working out very nicely. You see it at the airports, you see it all over.
ma aha joojin muslimiinta lagu samaynayo laakiin si buuxda ayaan diyaar u nahay si wanaagsan bay u shaqaynaysaa waxaad ka aragteen garoommada diyaaradaha meel walba ayaad ka aragteen waxaan yeelan doonnaa joojin aad iyo aad u adag baadhis xoog badanna waan samayn doonnaa arrintaasna in dalkan muddo dheer ka hor aan ka samayno ayay ahayd iyaga oo diidan tallaabooyinka madaxweyne trump ayaa hay-ado dhowra oo xuquuqda madaniga u dooda ay bilaabeen inay abaabulaan dagaal dhinaca sharciga ah oo aqalka cad ay kaga hortegayaan hay-adahaasna waxaa ugu weyn hay-adda american civil liberty union waxaa iyaduna hay-adahaas ka mida council on american muslim relations oo loo soo gaabiyo keer oo arrimaha muslimiinta iyo dadyowga kale laga tirada badan yahay u dooda madaxa xafiiska hay-addan ee gobolka minnesota jaylaani xuseen ayaan weydiiyey tallaabada ay qaadayaan annagu haddaan hay-adda keer nahay oo hay-adda ugu weyn ee xuquuqda dadka muslimiinta u raadisa soddon iyo shan xafiis kule degmooyin kala badan oo maraykanka waxaan hadda u diyaar garoobanaa in aan xitaa madaxweynuhu orarku hadda soo bixiyey in aan maxkamadaha kala tegno oo aan u dagaalamno iyagoo ayna garab taagan yihiin hay-adaha xuquuqda dadka maraykanka ah ugu waaweyn sidii aan dastuurka u kaashan lahayn tallaabadaas hadda waxaan ku daba jirnaa inaan nidaamkeedii iyo howlgelkeedii waxaan soo bandhigaynaa insha allah wiigan soo socda bilaabmi doona rajadaad ka qabtaan inaad eh, natiijo ka gaadhaan wallahi rajo waxa weeyaan inaan kaysku mar walba wuxuu ku eegan yahay waxaad caddayn ood haysiyood ku caddayn kartid in yani dhaqaaqan uu sameeyey madaxweynuhu uu yahay mid ku saabsan in dadka diintoodii looga tegay ama diin loogu doortay ama diin loogu joojiyey taasna haddii ay aan aan caddayn karno waa suurtagal in aan aad uga badin karno eh, oona laga wareegi karo eh, arrinka
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay dooda adadag oo laga keenay wareegtooyin dhinaca socdaalka la xidhiidha oo uu soo saaray madaxweynaha maraykanka donald trump intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyay maxamed cabdi sandheere oo inoola socotiinayay barnaamijkaasi ee amuuraha maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatan qadarka wakhtiga inooga harsan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa heesta qalbilula iyo maxamed lafoole
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyadayo qumani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto alla qaadira oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badanto alla qaadira oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan dhibicaa waqiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan dhibicaa waqiraya
codka macaan ee maxamed xasan lafoole waxay gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenii habeennimo waxaa idinla socodsiinaysaa racidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa iyo intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono aroorta lixda iyo barka xaggiina markay tahay waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo